galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waa maalin talaado ah bisha febraayo ee sanadka kana waa shan iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah khilaafka muddo ka taagan ku qabashada doorashada degmada garbahare ee u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo jubbaland oo soo xoogaystay
shirku wuxuu walaac ka muujinayaa suurtalgelnimada doorashada wakhtigeeda ku dhacda marka la eego baaxadda caqabadaha wakhtigan ku gadaaman deegaan doorashada labaad ee jubbaland taasoo saameyn mug leh ku yeelan karta doorashada
waxaa kale oo aan idiin haynaa maraykanka oo laba kala dooransiiyey ruushka dagaal uu ku qaaday ukrain oo cawaaqib xun uu ka dhaxlo iyo wadaxaajood nabadeed oo putin uu u arko wejigabax midi waxa weeye ciidamada uu soo duldhigay putin ama madaxweynaha ruushka uu soo duldhigay ukrain oo boqolka kun kor u dhaafay oo adduunkaoo dhan leeyahay weerar buu soo qaadayaa weerarkaas ka joojiya ukrain iyo isagoo le ciidamada xuduudkayga ay joogaan cidna anigu weerar kuma ahi
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan madaxweynaha turkiga rajib dayib erdogan oo jooga imaaraadka si uu u soo celiyo xiriirka labada dal ee muddaba xumaa waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka ruushka ayaa sheegay talaadadan in qaar ka mid ah ciidamadiisii la geeyey meel u dhow ukrain ay dib ugu laaban doonaan xeryahooda kadib markii ay dhammaysteen dhoolatus military bayaan uu soo saaray afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga igor konashenkov ayaa sheegay in dhoolatuusyada ballaaran ee ka socda guud ahaan dalka ay sii socon doonaan balse qaar ka mid ah cutubyo ka tirsanna degmooyinka waa degmooyinka militariga ee koonfurta iyo galbeedka la soo gabagabeeyey dhoolatuskooda ayna bilaabeen in ay dib ugu laabtaan saldhigyadooda dhaqdhaqaaqa ciidamada ayaan si deg deg ah loo xaqiijin karin markii uu tababarku soo idlaaday ciidamadu sidii caadada ahayd waxay dib ugu laaban doonaan saldhigyadooda ayuu yiri afhayeenka cutubyo ka tirsan ciidamada koonfur iyo kuwa galbeed oo howshooda soo gabagabeeyey ayaa durbaba bilaabay in ay dib ugu noqdaan saldhigyadooda ayuu yiri kudhawaaqistan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ay socdaan dadaalo diblomaasiyadeed oo looga hortegayo duulaanka laga cabsi qabo in ruushku uu ku qaado dalka ukrain hogaamiyaasha islaamka mayalka adag ee afghanistan ayaa waxay sheegayaan inay qorsheynayaan in ay dib u eegaan sida hadalka loo dhigay siyaasadooda ku wajahan maraykanka haddii maamulka madaxweyne jo biden uu diido in uu soo celiyo hantida dhan toddobada bilyan ee dollar ee lagu xayiray maraykanka madaxweyne biden ayaa soo saaray amar fulin jimcihii lasoo dhaafay isagoo ugu baaqay bangiyada inay meel dhigaan saddex dhibic shan bilyan oo dollar oo hantida la xayiray ah oo ah sanduuq ammaan oo loogu talagalay gargaarka baniaadminimo ee afghanistan saddexda bilyan iyo barka dollar ee soo hartay ayaa waxa ay sii ooli doontaa maraykanka si loogu maalgeliyo lacag bixinta dacwadaha dhibanayaasha maraykanka ee argagixisnimada gaar ahaan weeraradii sebtembar koob iyo tobankeedii ee sanadkii laba kun iyo kowdii ka dhacay washington d c iyo magaalada new york kuwaasoo weli ka shaqaynaya sidii ay u mari lahaayeen maxkamadaha afhayeen u hadlay daalibaan ayaa isniintii soo saaray bayaan uu ku sheegay in weeraradii sebtembar koob iyo tobankeedii aysan wax luga ku lahayn afghanistan afhayeenka waxa uu sheegay in haddii maraykanka uusan ka leexan mowqifkiisa oo uu sii wado ficiladiisa kicinta sida hadalka loo dhigay uu dalka islaamiga ah sidoo kale ku qasbanaan doono in uu dib u eegis ku sameeyo siyaasadiisa ku wajahan dalka maraykanka saraakiisha ayaa sheegay in ugu yaraan toddoba qof ay ku jiraan laba caruura ay ku dhinteen qarax iyo dab ka dambeeyey oo ka dhacay dhismayaal dabaqyo ah oo ku yaala koonfurta faransiiska saraakiisha ayaa sheegay inuu socdo baadi goobka ugu yaraan laba qof oo weli la la'yahay wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska ayaa wuxuu tegay goobta uu qaraxu ka dhacay waxaana uu sheegay in ilaa soddon qof ay ku dhaawacmeen amaba ay soo gaareen dhaawacyo ka dhashay qaraxaasi galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan aan ku horeynayo khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya maamulka jubbaland iyo dowladda soomaaliya ee ku aadan qabashada doorashada lix iyo toban kursi oo lagu qaban lahaa degmada garbahar ee gobolka gado oo ka mid ah degaan doorashada labaad ee maamulkaasi ayaa ka bilowday gobolka kadib markii ay war-saxaafadeed soo saareen mas-uuliyiin ka tirsan jubbaland oo kismaayo ku sugan kuwaasoo sheegay in amni uusan ka jirin garbaharey waxaana arrintaasi durbabe ka jawaab celiyey maamulka iyo bulshada gobolka gado garabka taageersan dowladda soomaaliya sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o eda ah ee kismaayo aadan maxamed salaad khilaafaadyada siyaasadeed ee ka soo cusboonaaday xaaladda gobolka gado ee ku aadan qabashada doorashada kuraasta baarlamanka lix iyo toban kursi ee garbaharey ayaa waxay ka dambeysay kadib markii maamulka jubbaland gaar ahaan siyaasiyiin ka soo jeeda oo maamul ka tirsan ay war-saxaafadeed ka soo saareen xaaladda gobolka gado iyo degmada garbaharey iyagoona sheegay in haba yaraatee degmadaasi aanay suuragal ahayn in doorasho ay ka dhacdo sida lagu sheegay warmurtiyeed laga soo saaray shir ay ku yeesheen magaalada kismaayo mas-uuliyiin ka soo jeeda gobolka gado oo maamulka jubbaland ka tirsan kuwa oo shir ku yeeshay magaalada kismaayo warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkaasi waxaa warbaahinta la wadaagay saleymaan maxamed maxamuud wasiirka wasaaradda warfaafinta jubbaland shirku wuxuu walaac ka muujinayaa suurtalgelnimada doorashada wakhtigeeda ku dhacda marka la eego baaxadda caqabadaha wakhtigan ku gadaaman deegaan doorashada labaad ee jubbaland taasoo saameyn mug leh ku yeelan karta doorashada dood dheer iyo falanqayn kadib shirku wuxuu garwaaqsaday in xaaladda amni maamul iyo bulsho ee xilligan ku xeeran goobta loo asteeyey deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka jubbaland ay ka degadisan tahay tobanka goobood ee deegaan doorashooyinka dalka sababahan soo socda awgeed kow garbaharey waa deegaan doorashada keliya ee aan lahayn maamul ku dhisan dastuur iyo xeer ee dalka u dhisan labo garbaharey waa deegaan doorashada keliya ee ciidamada ku sugan amar lagu siiyey in ay la dagaalamaan hay-adaha dastuuriga ah ee jubbaland waxayna meesha ka saareen maamulkii sharciga ahaa iyadoo la xiray la musaafurayna guddoomiyihii degmada garbaharey ilaa hadda uu bannaanjoog yahay inkastoo mas-uuliyiintan ka soo jeeda gobolka gado ee ka tirsan maamulka jubbaland ee ku sugan magaalada kismaayo ay arrimahaasi si weyn uga hadleen walaacna ay uga muujiyeen xaaladda degmada garbaharey iyo guud ahaan gobolka gado ayaa waxaa arrintaasi shir degdega ka yeeshay waxgaradka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka gobolka gado ee ku sugan degmada doolow ee gobolkaasi qaar ka mida odayaasha dhaqanka iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka gado ayaa ku tilmaamay warka ka soo yeeray maamulka jubbaland inuu yahay mid waxba kama jiraana ismar ahaantaana degmada garbaharey loo diyaariyey in lagu qabto doorashada lix iyo tobanka kursi maadaama deegaan doorashada labaad ee jubbaland ay ka mid tahay inuu gobolka amnigiisu sugan yahay islamarkaana danihiisu uu qabsanayo sidaasi ayaan ku baaqaynaa dowladda u sheegaynaa cid walbaoo maaragtay amniga soomaaliya iyo doorashadeeda iyo danaheeda ay qusayaan oo dhanka wanaagsan ka eegaysa ayaan u sheegaynaa maanta ummaddaa tashanaysa gobolku nabad ma aha waxay ka weyn tahay wax kasta oo jiray ka weyntaha oo ka dhib badanta gobolku nabad ma aha abaar buu ku jira gobolku hay-adaha caalamka iyo beesha caalamka loogu yeerahay ammaan maha ninkii yidhi waa nin yidhiyaan loo gurmanin wuxuu ka jira xiriirkii dibadda iyo gudahaba langijyada nabad ma'a langiyare afmuka dahowna dhaldheelata dahowtiya nagadii kaas magaagasna maqaadaw gobolka geda magaaga la araw nabadda soomaaliya halliki hiridaay soomaaliya burburti
haddii marka ninkii mas-uulkii sheeganaya gobolkan oo u dhashay uu yidhi gobolku nabadgelyo maaha maxay ka dhigan tahay markaa waxay ka dhigan tahay waxba igama gelin waay waxa dhammaanaya muraad kabalihii maxamed xuseen cabdi lafey guddoomiyaha degmada doolow ee gobolka gado oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa sheegay in garbaharey ay u diyaariyeen in ay ka dhacdo doorashada kuraasta baarlamanka aqalka hoose maadaama degmadaasi ay ka mid tahay degmooyinka loo asteeyey in doorashada ay ka dhacdo warka ah doorasho garbaari laguma qaban karo iyo gobolka gado gobolgado doorasho lagu qaban karaa annagaa mas-uuliyiintiisa oo joogno waa ammaan garbahareyna ra-isul wasaarihii baa tegey beesha caalamka tagtay amisom baa joogto ciidamo kale oo waxaa jooga doorasho lagu talagalo oo boolisaa joogo booliska soomaaliyeed baa joogo bulshadii gobolkana saakata alxamdulilah rabbilcaalamiin wax khilaafaad ama colaadoo ka jira midna ma laho waxa waxaa shalay meeshaas ka dhacayna uun wax nin uu soo abaabulay iyo niman kale oo shisheeyey waxay soo abaabuleen oo lagu dhibaataynayo wixii shanta sano oo laga soo shaqaynayo oo wanaagii soomaalinimada inay ahaydaan aaminsanahay tan iyo markii uu bilowday khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbaland ee ku aadan arrimaha gobolka gado ayaa waxaa maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaya xiisadda arrimahaasi ku aadan maadaama garbaharey ay ka mid tahay degmada labaad ee jubbaland loo asteeyey in lagu qabto doorashada kuraasta baarlamanka lix iyo toban kursi oo gobolka ka soo jeeda waxaana ilaaya hadda aanan muuqan xal siyaasadeed oo laga gaaray xaaladda gobolkaasi waxaana khilaafaadyadan ay ku soo beegmayaan wakhti deegaanadii loo asteeyey doorashooyinka ee degmooyinka labada ahi ee maamul goboleedyada ay ka bilowdeen doorashada kuraasta baarlamanka aqalka hoose iyadoona weli aan xal laga gaarin xaaladda degmada garbaharey ee gobolka gado aadan maxamed salaad v o e magaalka kismaayo
mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan xiisadda diblomaasiyadeed ee xulufada gaashaanbuurta neto iyo madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa meel xun gaartay iyadoo aqalka cad ee maraykanka uu u yaboohay ruushka in uu laba arrimood kala doorto duulaan uu ku qaada ukrain oo uu cawaaqib xun kala kulmo amaba wadaxaajood nabadeed oo hadda putin uu arko wejigabax haddaba maxay tahay tallaabada xigta ee putin wariyaha v o e da anita bawl ayaa warbixintan ka diyaarisay waxaa inoo soo koobaya xuseen barre aadan aqalka cad ayaa ku adkaysanaya in uu jiro hal dariiqa oo keliya oo looga bixi karo xiisadda issoo tiraysa dariiqaasi oo ah jidka diblomaasiyadda laakiin kadib markii ay wada hadleen madaxweynayaasha maraykanka iyo ruushka haddana qofna ma saadaalin karo waxa tallaabada xigta ee madaxweyne valadimir putin ay noqon doonto sida ay sheegtay ku-xigeenka afhayeenka aqalka cad Karen Jean-Pierre.
As we have said before, we're in the window um, when an invasion could begin at any time. We will not comment on any details of our intelligence information except that sida aan hore u sheegnay waxaan ku jirnaa xaalad uu duulaanku bilaaban karo wakhti kasta ma rabo inaan ka hadlo wax tafaasiila oo ku saabsan xogta sirdoonka laakiin waxa keliya ee aan sheegi kara ayaa ah in toddobaadkan uu bilaabmi karo dagaalku maraykanku wuxuu diyaar u yahay xaalad kasta hogaamiyaha ukrain volodimir zelenski ayaa isniintii sheegay in dhammaan calaamaduhu ay muujinayaan in duulaanku u dhici doono
We are told that February 16 will be the day of the invasion. We'll make it a day of national unity.
Waxaana loo sheegay in lix tobanka February ay noqon doonto maalintii duulaanka la soo qaadayo waxaana ka dhigi doonnaa maalinta midnimada qaranka waxaana la saarayaa calanka dalka midnimadeennuna waxaanu tusi doonaa caalamka oo dhan
washington ayaa boqolo oo gargaar milatari ah u dirtay ukrain waxayna isniintii amar ku bixisay in si kumeel gaara loo raro safaaradda maraykanka ee caasimada ukrain ee kiyev will bomerans oo ah kusimaha agaasimaha macadka kenan ee xarunta wilson center ayaa v o eda u sheegay in putin aanay u badnayn in uu ka laabto go-aankiisa
really having an option to retreat uh, because he has put so much at stake during this crisis.
uma arko putin runtii inuu haysto fursad uu dib ugu laabto sababtoo ah wax badan ayuu geliyey intii lagu jiray dhibaatadan marka way adag tahay inuu si dhib yar faraha uga qaado taasi ma aha xeeladaha valadimir putin lagu yaqaano
isniintii hogaamiyaha jarmalka olaf sholz ayaa booqday magaalada kiyev ee caasimada ukrain ka hor safar uu salaasada ku tegi lahaa moscow waxaana uu dalbaday tallaabooyin cad oo lagu qaboojinayo xiisadaha hadda jira Wir sind bereit für einen ernsthaften We are prepared to have a serious dialogue with Russia about questions of European security.
waxaan diyaar u nahay inaan wada hadal dhab ah la yeelano ruushka oo ku saabsan su-aalaha la xidhiidha amniga yurub neto iyo maraykanka qorshe aannu taageersannahay ayaan u gudbinay ruushka waxaan hadda ka rajaynaynaa jawaab celin eine Reaktion, eine Antwort.
wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov ayaa u sheegay putin in ruushka uu ku sii jiro wadahadallada
The readiness for listening to counter arguments, our possibilities aren't exhausted. Of course, they should.
diyaar ayaan u nahay dhegaysiga doodaha ka imaanaya dhinaca kale dabcan wadahadallada amniga ma aha inay weligooda sii socdaan laakiin marxaladdan waxaan soo jeedin lahaa in la sii wado oo la kordhiyo iyadoo la tixraacayo xidhiirka aan la leenahay maraykanka iyo neto Stage, I would propose to continue and increase them.
madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa sheegay in xulafada nato ay ku jiraan heegan sare ruushkuna uu la kulmi doono cunaqabatayn adag haddii uu soo weeraro ukraine
mahadsaned xuseen barre aadan oo inoo soo koobayay warbixintii waryaha v o e da ah anita bawle diyaarisa halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o e oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haddaba xiisadda ukraine maxay salka ku haysaa haddiise uu dagaal dhaco maxay uga dhigan tahay dunida su-aashaas iyo kuwo kale ayaa maxamed colaad xasan waxa weydiiyey cabdiqafaar cabdi wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah oo ku sugan gobolka virginia ee dalkan maraykanka
dhowr qodob bay salka ku haysaa oo run ahaantii aada mooday inay iskhilaafsan yihiin midi waxa weeye ciidamada uu soo duldhigay putin ama madaxweynaha ruushka uu soo duldhigay ukraine oo boqolka kun kor u dhaafay oo adduunko dhami leeyahay weerar buu soo qaadayaa war weerarkaas eh, ka joojiya ukraine iyo isagoo le ciidamadu xuduudkayga ay joogaan cidna anigu weerar kuma ahi laakiin bal marka hore nato oo ilaa iyo kow iyo sagaashankii xuduudda iyada kusoo siqaysay oo gantaal lasoo dhigaysay oo dalal eh, fara badan eh, ku darsatay oo haddana weli sii socoto xataa ukraine rabta inay ku darto nato En, iyo kus- isku fididdaas ay xulafada ama gaashaanbuurta nato ay waday eh, teriya markii soviyeetku burburay naga daaya marka wuxuuba leeyahay ukraine waa arrin aada moodo in la dhoobdhoobay maahane nuxurku waxa weeye in annagu ruush haddaan nahay amniga iyaga xuduudda in la sugo oo aadna siisaan guarantee amase heshiis eh, dhaba oo sharciyeysan inaydnaan nagu soo siqayn oo xuduudda iyada gantaalada iyo waxa aad soo dhoobteen aydnaan eh, na- na- na duldhigi doonin oo aada yarayn doontaan duulaanka aada amniga iyaga ku tihiin arrintu labadaas baa ay salka ku haysaa dhowaan dowladda maraykanku waxay sheegtay in ruushka laga yaabo inuu weerar ku qaado ukraine Een, madaxweyne bidenna wuxuu een, doorimaadsiiyey ruushka laba arrimood midood inuu qaato oo ah in een, ukraine uu weeraro oo cawaaqib xumo uu kala kulmo sida hadalka u dhigay iyo inuu ee, wada hadal nabadeed oo dhexdhexaadin ah uu aqbalo marka haddii dagaal ka dhaco meesha maxay uga dhigan tahay siyaasadda guud ee dunida iyo amniga iyo dhaqaalaha
dagaal hadduu ka dhaco ukraine oo sida la saadaalinayo uu ruushka kusoo duulay ukraine waxay abuureysaa dhibaato aada u ballaaran qaxooti badan oo yurub eh, ilaa iyo hadda waxaa laleeyahay bo- kun iyo sagaal boqol iyo kontonkii iyo iyo kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo shantii iyo waktiyadii ee laga soo kabanayey eh, dagaalkii labaad iyo dhibaatooyinkii yurub ka jiray wax u dhigma inay ka dhacaan eh, qaxooti badan abu abuurmo yurub ay eh, deganaansho iyo xasilooni ay muddo arag ee dhaqaalaha ee dalalkaas oo dhan inay ee, dhibaato u geysato iyo welibana inuu dagaalku oo sii fudo oo dalal kale ay markaas soo galaan oo bariga yuruba ama ee, siyaabo kale ee, inta u- u- wax isgaarsiiyaan ruushka iyo maraykanka iyo ay dhibaato kala keento inkastoo hadda ee, laleeyahay ee, ay caddahay inaan nato ama maraykanku aanu difaaci doonin ukraine haddana ee, dhibaatada kaloo ay abuureyso iyo xasilooni darrada iyo yurub ee, dhibaatada kasoo gaaraysa taasaa waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa dhaqaalaha caalamka oo dhan loolankii xagga awoodda ee quwadaha adduunka waxaa super powerka loo yaqaano oo ruushkii maraykankuna ay ka mid yihiin loolankii ka dhexeeyey eh, oo- ee bere dhaweed waan ogeyn in ruushka iyo een, shiinaha ay sidoo kale kulmeen oo beijing ay ku kulmeen putin iyo eh, een, een, madaxweynaha shiinaha marka loolankaa weyn ee siyaasadda dalalka quwadaha een, waaweyn ee dunida isku haystaan een, arrintan ukraine qayb ma ka taha wax weyn bay ka tahay haddaba nuxurkeeda sida hadaayi aan sheegay nuxurkaba waxa weeye nato oo isballaarinaysa iyo ruushka oo cabsi ka abuuray arrintaas oo dhahaya waxaanay waa ka duwan yihiin ukraine waa wax maaragtay isballaarin ay isballaarinayaan reer galbeedka iyo gaar ahaan maraykanka ay ku eedeynayaan iyo dhanka kale oo ruushku intuu heshiis la galay shiinaha aad moodo inuu run ahaantii uu samaynayo aggression ama waxaan loo yaqaano faragelin xoog badan oo waa tuu ukraine ka qaatay crimea waa tuu ka qaatay hadda kahor waa tuu georgia weerarka ku qaaday hadda waa sagaas boqolka kun ukraine dul dhigay dalalka hadda deriska alla ah oo dhan oo markii hore former sovietka la oran jiray ama dalalkii hore oo warso ka tirsanaan jira oo dhan waa hashkadaynayaan oo waxay leeyihiin hadduu ukraine kusoo duulo annagu nagu soo socdaa marka waa sax weeye isfidintaas ay isfidinayaan quwadaha waaweyn ama super powerskii hore waxaad moodaa inay arrin weyn ku leedahay gaar ahaan maraykanku welwel zaa'ida uu ka muujinayo heshiiska shiinaha iyo ruushku hadda putin waa tuu joogay olymbigii waxyaabo badanna ay ku heshiiyeen shiinuhuna waa kan hadda u hiiliyey oo arrintan dhahaya hala hala daayo ruushku waxa uu samaynayo xuduudiisii buu joogaayo cidna weli kuma duuline marka arrintaasi tallaabo weyn bay ku leedahay og weyn bay ku leedahay ugu dambeyntii dad badan baa waxaa laga yaabaa inay ku fikirayaan haddii dagaal ka dhaco ukraine oo nato iyo maraykanka iyo ruushka iyo kulli ay ku lug yeeshaan in arrintu ay ku ekaanayso gobolka oo keliya dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan dunida kalema saameyneysaa oo soomaaliya iyo afrikana ay ka mid tahay si weyn bay u saameyneysaa dhaqaale ahaan gaar ahaan waxay saameyneysaa yurub yurub iyo dhaqaalaheeduna toos buu wuxuu ugu xiran yahay africa ugu xiran yahay sidaad ka warqabto africa waxay ahayd european colony ama dalalkii ay isticmaalsan jireen hadda galbeedka africa oo dhan french frankigu waa lacagta keliya oo markay kacdana ay toodu kacdo markay dhacdana ay dunto iyagaa maamula sidoo kale east africa dhoolkii ingiriiska iyo ay joogeen haddii dhaqaalaha yurub uu hoos u dhaco ayagana dhaqaalahooda hoos buu u dhacayaa toos bay isugu xiran yihin xagga dhaqaalaha markii la yidhaahdo haddiise dagaalku uu ballaarto oo sii daba dheeraado waxaaba suurtagala markaas inuu inay keento in ay gacan ka hadal rasmi ah oo dagaal dagaalka european ama dalal yurub ah oo aan ku jirin inay dagaalka galaan oo ka qayb qaataan ama naataha kamid ahaan ama yay kamid ahaan inkastoo laisleeyahay hadda nato lagama yaabo inay ukraine daafacdo oo dagaal u gasho oo dal naato ahi uu ka qayb qaado hub iyo waa siin karaan tababar waa siin karaan waxyaaba noocaasa waa ka caawin karaan iyo brobagandada iyo waxaas laakiin nato ma difaacayso ukraine ma difaacayso maraykankuna ma difaacayo laakiin dadka soo qaxaya iyo culayska ay saarayaan yurub toos buu wuxuu u taabanayaa qaaradda yurub iyo inta ku xeeran oo dhan iyo iyo caalamka intiisa kale oo dhan
kaasi waxa uu ahaa cabdikafaar cabdi wardheere oo u warramayey maxamed colaad xasan halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a madaxweynaha turkiga rajib dayib erdogan ayaa booqasho ku jooga dalka imaaraadka carabta isaga oo rajo ka qaba inuu wanaajiyo xiriirkii kala dhexeeyey dalkaasi ee muddoba murugsanaa dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa qaba walaac ay labada wadan wadaagaan oo ku aadan iiraan in uu u horseedi karo in ay wax isla meel dhigaan dorian jones ayaa warbixintan ka soo diray magaalada istanbul nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya
madaxweynaha turkiga rajeb tayib erdogan ayaa sheegay in booqashadiisa labada maalin ee uu ku joogo dalka isutagga imaaraadka carabta ay bilaabatay isniintii shalay ay muhiim u tahay qaboojinta xiisadda iyo khilaafka sannadaha badan jiray ee kala dhexeeyey imaaraadka carabta erdogan wuxuu sheegay in booqashadani ay turkiga uga gol leedahay sidii ay uga faa'iidaysan lahayd howlaha dardarta leh ee lagu guulaystay si horey loogu qaado tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee lagu soo celinayo cilaaqaadka arrintaas oo ay u qalanta buu yidhi imaaraadka turkiga ayaa xaalad go'doon ah kala kulmay qaar badan oo ka mid ah dalalka bariga dhexe arrintaas oo loo sababeeyey taageerada uu u muujiyey ururka ikhwaanulmuslimiin oo ah urur khalqal siyaasadeed ku abuuray hogaamiyeyaal dhowr ah oo ka taliya bariga dhexe sooli ozal oo maadada xiriirka caalamiga ah ka dhiga jaamacadda kadiir haas ee istanbul ayaa sheegaya in booqashada madaxweyne erdogan ee imaaraadka carabta ay qayb ka tahay isbeddel weyn oo uu turkigu ku sameynayo siyaasaddiisa gobolka Turkey's charm offensive has targeted several countries, with one of them the United Arab weerarka soo jiidashada leh ee turkiga ayaa bartilmaameedsaday dalal dhowr ah kuwaas uu ka mid yahay isotaga imaaraadka carabtu labadan wadan ayaa sida reer galbeedka oo kale wadaaga dano danahaas oo ah in iiraan aanay yeeleen saamaynta ay hadda leedahay oo kale turkiga ayaa tartan adag kula jiray iiraan kaas oo ku baahsan ka soo bilow suuriya ilaa dowladaha huuqaaska ee dhaca mandiqadda isku xirta yurub iyo aasiya sida azerbaijaan armeniya iyo georgiya toddobaadkii hore warbaahinta u janjeerta dhanka dowladda turkiga ayaa tabisay in dhowr ka mid ah mukhaabaraadka iiraan lagu xiray turkiga howlgal ay iska kaashadeen sirdoonka turkiga iyo israa'iil si loo dhabarjibiyo shirqool lagu qaarijin rabay ganacsade ka mid ah yuhuudda turkiga xarigan ayaa yimid kadib markii ay iiraan dhowaantan ka jartay turkiga tubooyinka iiraan ka soo qaada gaaska dabiiciga ah gooynta gaaskaas ayaa sababtay in wax ka badan muddo toddobaad ah la xidho inta badan warshadaha waddanka turkiga asli aidiin taashbaash oo xubin sare ka ah golaha yurub ayaa sheegaysa inuu jiro tuhun ah in jarista gaaska laga lahaa ujeedooyin siyaasadeed
waxaan aragnay iiraan oo mar qura turkiga ka jartay gaaska dabiiciga sababtoo ah waxaa jiri karay wax jabiyey ama in iiraan ay iyadu uga baahatay suuqeeda gudaha hase yeeshee ma ahan wax si lama filaana ku dhacay kadib kulankii dhex maray valadimir putin iyo hogaamiyaha iiraan ibrahim ra'iisi tani waxay ahayd fariin cad oo ku socotay turkiga iiraan iyo ruushka ayaa si dhow iskala shaqeeya suuriya iyaga oo taageersan rajiimka dimashik halka turkiga uu garab siiyo kooxaha mucaaridka ku ah bashaar al asad moscow ayaa dhowaan ka carootay go-aankii ay ankaro uga iibisay ukrain diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn ee gantaalada xambaara waa ka mar kale soli ozal oo qaba in xafiiltanka turkiga iyo iiraan ee mandiqada bariga dhexe ay u badan tahay in muddo dheer uu sii jiitamo
haddii turkigu uu rabo inuu ku boodo halgankaas haa waxaan filan karnaa in xidhiirka dalalka iiraan iyo turkigu uu noqdo mid yaro qadhaan dhinaca kale turkiya iiraan waxay muddo qarniyaa lahaayeen xidhiidha ku dhisnaa tartan iyo iskaashi markaa si wanaagsan ayay u yaqaanaan sida taasi loo sameeyo haddii uu burburo wadahadalka u dhexeeya iiraan iyo beesha caalamka ee lagu rabo in lagu xalliyo walaaca laga qabo barnaamijka tamarta nucleerka ee iiraan falanqeeyayaasha ayaa ka digaya dadaalka turkiga ee ku salaysan isku dheelatirka tartanka iyo xafiiltanka uu la leeyahay dalka deriska ah ee iiraan uu wajihi karo tijaabo aada u weyn
mahadsanid nuur xasan nuur bukhaari oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o eda ah darian jones halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabinta iyada ah galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a si toos idinkaga imaanaysa magaalada washington haatanna waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubintii doodda gaaban barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese waxaa ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban ruushka ayaa sheegay talaadadan in qaar ka mid ah ciidamadiisii la geeyey meel u dhow ukrain ay dib ugu laaban doonaan xeryahooda kadib markii ay dhammaysteen dhowlatus military bayaan uu soo saaray afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga igor konashenkof ayaa sheegay in dhowlatuusyada ballaaran ee ka socda guud ahaan dalka ay sii socon doonaan balse qaar ka mid ah cutubyada ka tirsan militariga ee koonfurta iyo galbeedka ay soo gebagabeeyeen dhowlatuuskooda ayna bilaabeen inay dib ugu laabtaan saldhigyadooda dhaqdhaqaaqa ciidamada ayaan si deg deg ah loo xaqiijin karin hogaamiyaasha islaamka mayalka adag ee afghanistan ayaa sheegaya inay qorsheynayaan in ay sida hadalka loo dhigay dib u eegaan siyaasadooda ku wajahan maraykanka haddii maamulka madaxweyne jo biden uu diido inuu soo celiyo hantida dhan toddobada bilyan ee dollar ee lagu xayiray maraykanka madaxweyne biden ayaa soo saaray amar fulin jimcihii lasoo dhaafay isagoo ugu baaqay bangiyada in ay meel dhigaan saddex dhibic shan bilyan oo dollar oo hantida la xayiiraya oo ah sanduuq ammaan oo loogu talagalay gargaarka baniaadminimo ee afghanistan saddexda bilyan iyo barka dollar ee ka hartay ayaa waxa ay sii ooli doontaa maraykanka si loogu maalgeliyo lacag bixinta dacwadaha dhibanayaasha maraykanka ee argagixisnimada gaar ahaan weeraradii sebteembar koob iyo tobankeedii sanadkii laba kun iyo kow ka dhacay washington d c iyo magaalada new york kuwaasoo weli ka shaqaynaya sidii ay u mari lahaayeen maxkamadaha dalkan mar kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan ra-iisul wasaaraha dalka kanada ayaa isagoo adeegsanaya xeerka xaaladaha deg dega ah ee dalkaasi waxa uu ku dhawaaqay inay sharci darro tahay dibadbaxyada lagaga soo horjeedo xayiraadaha covid oo toddobaadkii labaad ka socda dalkaasi dibadbaxyada ayaa la sheegay inuu saameeyey dhaqaalaha iyo isu socodka dadka warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o e da ee magaalada toronto xuseen nuur xaaji xeerkan xaaladaha deg dega ah ee uu isticmaalay ra-iisul wasaaraha dalkan justin trudeau islamarkaana uu ku dhawaaqay galabnimadii isniinta ayaa noqonaya mid markii ugu horreysay taariikhda dalkan la isticmaalo ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay inuu ugu gol leeyahay in dowladda federaalka uu siiyo awood kumeel gaar ah oo ay ku xakameeyaan dibadbaxyada ka socda dalka ee loogu soo horjeedo xayiraadaha covid toddobaadkii labaad ayay dibadbaxayaal qaarkood la sheegay inay ku kaceen falal ka hor imaanaya sharciga ka wadaan magaalooyin ay ugu horeyso caasimadda dalkani otawa xeerkan xaaladaha deg dega ayaa la sheegay inuu sahlayo in booliisku ay dib sharciga iyo kala dambeynta ugu soo celiyaan meelaha ay ka dhacayaan dhaqdhaqaaqyada aan sharciga waafaqsanayn hadda wixii ka dambeeya ma jiro dibadbax sharci ah oo ku saabsan in looga soo horjeedo siyaasadaha dowladda hadda waa mid sharci darro ah orda oo guryihiina ku laabta sidaasi waxaa yidhi ra-iisul wasaare justin trudeau sidoo kale ra-iisul wasaaruhu wuxuu tilmaamay inaysan aqbali doonin dibadbax aan sharci waafaqsanayn ma ogolaan karno mana ogolaan doono inay sii socdaan dhaqdhaqaaqyada khatarta ah ee sharci darrada ah xeerkan xaaladaha deg dega sidoo kale wuxuu hubinayaa ilaalinta adeegyada laga maarmaanka ah tusaale ahaan iyadoo laga hor wareejinayo gawaarida xayiraya cabdiraxmaan maxamed ibraahim cabdiraxmaan duungala wuxuu ka mid yahay aqoon-yahanada soomaalida ee degan magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalkan kanada waxaan weydiiyey aragtidiisa ku aadan hadalka ra-iisul wasaaraha iyo saameynta dibadbaxyada maalmahan socda hadal jeedinta ra-isul wasaaraha maanta arrimo badan ayay taabatay laakiin waxaa aad ugu muhiimsanaa hadalkiisa oona laga wardhoorayay in uu ku dhawaaqay xaalad deg deg ah sidaad la socotaba banaanbaxyadaas waxay sababeen in noloshii ay istaagto jidgooyooyin ayay ka sameeyeen agagaarka baarlamanka iyo sidoo kale biriijka loo yaqaano ambasador kaas oo aad muhiim u ah oo ku yaalo meel xuduud ah ee u dhexeysa canada iyo maraykanka oo ay maraan badeecooyinka ee labada wadan ay isu dhoofiyaan ra-iisul wasaaraha sidoo kale wuxuu sheegay in ay lagama maarmaan noqotay in la isticmaalo xeerkan xaaladda deg dega ah laakiin dowladda aynan isticmaali doonin waxyaabaha uu xeerkan awoodda uu u siinayo dhammaantood oo ay ka mid tahay in la isticmaalo ciidamada militariga xeerka xaaladaha deg dega ah ayaa sidoo kale wuxuu booliisku awood u siinayaa inay soo rogaan ganaax ama xarig waxyaabaha kale oo uu ra-iisul wasaaruhu sheegay waxaa ka mid ah in dowladdu ay ilaalinayso goobaha dhaqaalaha ka soo gala dalka sida xuduudaha iyo garoomada diyaaradaha arrimahan ayaa imaanaya xili dadka deegaanka magaalada ottawa iyo magaalooyinka kale ay sheegeen inuu soo wajahayo walaac la xiriira dibadbaxyada looga soo horjeedo amarada covid xuseen urxaaji v o a toronto
aad ayuu mahadsan yahay xuseen nuur xaaje warbixintaasi magaalada toronto ka soo diray haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka amuuraha maraykanka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere
walaal intii wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxay xiisaddu meel sare taagan tahay dagaal laga yaabo in ruushku uu ku qaado dalka yukrain dadaallo badan oo dhinaca diblomaasiyadda ah uu hormood ka yahay madaxweynaha maraykanka jo baiden ayaa hadda socda sabtidii toddobaadkan ayay ahayd markii baiden uu telefoon kula hadlay madaxweynaha ruushka valadimir putin madax kale oo reer yurub ah ayaa dadaalkaas la mid ah iyaguna wada haddaba intaynaannu gelin dadaalladan iyo heerka miradhalkooda bal aynu horta eegno waxaa dalka yukrain xudunta uga dhigay xiisaddan u dhaxaysa ruushka iyo neyto waa kan maxamuud xasan musharaf oo arrimaha maraykanka aqoonule kuna sugan gobolka kolorado ee dalka maraykanka runtii arrintani waa arrin marka dib loo noqdo oo taariikhda dib loo raaco meelo fogfog bay arrimahani ka soo bilaabmeen intii dagaalkii labaadii adduunka uu dhammaaday oo dagaalkii la galay wixii la odhan jiray dagaalkii qaboobaa waxaa jira tuman doctrine wax la odhan jiray oo ahayd sida loola dhaqmayo waddamadii soviyetka haysan jiray iyo siyaasaddii halkaa ka jirtay dabeedna nin la odhan jiray george cannon ayaa wuxuu daah furay oo keenay siyaasad la odhan jiray containment oo micnaheedu ahaa political containmentigu uu ahaa in shuuciyadda iyo fiditaankeedana la joojiyo dimuqraadiyadda iyo waddamada nato ay haysteen iyo reer galbeedkuna lagu faafiyo iyadoo brobogaando iyo siyaasad iyo dhaqaale intaba la isticmaalayo siyaasaddaa markaas soo jireenka ahayd george cannon uu isagu uu iska lahaa oo nin diblomaasi ahaa maraykankana aad in badan ka soo shaqeeyey waa siyaasadda markaa keentay soddon sano ka bacdi ama afartan sano inay soviyetkii meesha ka saarto iyadoon dagaal dhicin laakiin kacdoon bulshada ah halkaa uu ka dhaco awooddiina halkaa ay ka baxdo ruushka laftiisiina uu burburo ilaa iyo dhowr iyo toban wadanna markaa ay ka go'aan dowladdii soviyetka la odhan jiray dowladda ruushka ee markaas soo hadhay historygaa iyadoo og iyo taariikhdaa wixii ka soo maray iyo aalayskeedii sida loo burburiyey oo iyada lafteeda dowladnimadeedii iyo dhulkeedii dowlado kale looga sameeyey ayaa siyaasaddan expansionka ah ama fididda dimuqraadiyadda iyo reer galbeedku ay ku fudayeen waddamadii hoos imaan jiray soviyetka taas ayuu og yahay madaxweynaha hadda ruushka xukumo ee putin markaana kulleyba nin k g b da u shaqaynayay oo wuxuu ahaa administrationadaa hore ka soo shaqeeyey marka putin wuxuu arkay maanta iyadoo albaabtii loo taagan yahay ukraine oo la rabo inay halkan soo fadhiistaan nimanka la yidhaahdaa nato marka historygaa horena wuu jiray runtiina marnaba ka raalli noqon maayo in waddamadii isagu u talin jiray ay gabaad ka dhigtaan nato oo halkaa ay soo fadhiistaan marka waxaad moodaa arrimo badan oo noocaas ah oo qarnigii tegeyba laga shaqaynayey oo uu aada khibrad ugu leeyahay madaxweynaha ruushku inay arrimahani halkaa ay suran yihiin baad moodaa dalalka maraykanka iyo kuwa reer yurub ayaa si weyn u aaminsan in ruushku uu weerari doono yukrain sidaas darteedna dadka u dhashay u sheegay inay dalkaasi ka baxaan tusaale ahaan dadka maraykanka ayaa loo sheegay inay u gudbi karaan dalka dariska ee poland iyagoo baasaboor iyo warqadda tallaalka ee covid sagaal iyo toban keliya wata sida ay ku soo warramayso wariyaha v o eda ee aqalka cad anita powell hase yeeshee xoogagga diblomaasiyiinta maraykanka iyo qoysaskooda ayaa loo raray meel yukrain ka tirsan hase yeeshee aad uga fog goobaha laga yaabo in ruushku weerar ku qaado sida magaalada kiyef ee xarunta dalkaasi sida uu mar kale sharxayo maxamuud xasan musharaf diblomaasiyiintii maraykanka iyo qoysaskoodii iyo ciidamo ka joogay ukraine oo tababar siinayay dhammaantood way ka soo baxeen caasimadda iyo agagaarkeeda magaalo waxay joogaan isla ukraine ka tirsan oo xagga galbeedka ku taalla oo laviv la yidhaahdo marka toddobaatan kilomitr bay magaaladaasi u jirtaa xadka poland ukraine ay la leedahay marka waa exit strategy bay halkaa u degeen inay xaaladda qiimeeyaan marka waddamo badan oo reer galbeed ahayna way raaceen oo ingiriiska iyo ugu horeeya tallaabada maraykanku uu ku dhaqaaqay way raaceen wayna kala soo baxeen xitaa institutionadii world bankiga iyo i m f ta iyo xafiisyadii ay ku lahaayeen kiyef iyo ukraine guud ahaan ayay amar ku siiyeen in ay ka baxaan marka arrinta un meesha taallaa waxa weeye dowladda ruushka oo iyaduna si weyn ugu diyaar garowday arrinkan oo ilaa saddex jiho waddanka kaga ciidamo soo dhigtay waddanka ukraine dabridna halkaa uu ka socdo maraykankana uu leeyahay any time bay geli karaan laakiin iyagu ay diidan yihiin taas unba alaamku ka imaanaya iyo in wadamada reer galbeedku ay la baxaan laakiin ilaa iyo iminka waddanka ruushka wuu dafirsan yahay inuu weerar ku qaadayo waddanka ukraine arrintaasna waa mid hadda taalla dowladda shiinaha ayaa iyadu diblomaasiyiinteeda ku amartay inaanay kiyef ka bixin hawshoodana ay si caadiya u wataan iyadoo arrintaasi lagu micneeyey isu soo dhowaanshaha iyagiyo ruushka u dhexeeya sida ay mar kale sheegayso wariyaha v o eda ee aqalka cad anita powell
that they are not going to reduce their diplomatic presence in Ukraine and they will continue to operate as normal. And this is kind of in line with.
sidaynu hore u soo sheegnay dadaalada lagu doonayay in dagaal dhaca lagu baajiyo ayaa weli socda hogaamiyaasha jarmalka faransiiska iyo maraykanka ayaa hormood ka ah arrintaasi sabtidii toddobaadkan ayay ahayd markii madaxweynaha maraykanka jo biden iyo ka ruushka valadimir putin ay khadka telefoonka ku wada hadleen wadahadalka maraykanka madaxweynahooda biden iyo putin madaxweynaha ruushka dhex maray waxaad moodaa siyaasadda maraykanka ama uu hadda adeegsanaya in ay tahay bal diblomaasiyadda inuu xoojiyo oo wax walba oo dagaal looga baaqsan karo uu maraykanka iyo allayskiisa ama xulafadiisu ay sameeyaan taa marka galaangal badan oo xagga ama khadka teleefonka ah oo fogaan aragga ah ha noqoto dhex maray ama madaxweyneyaal badan oo macron iyo uu ka mid yahay iyo kan ra-iisul wasaaraha jarmalka iyo ay ku gaalabixinayaan inay ku tagaan kula kulmaan putin oo moscow ay ku tagaan waxaas oo dhamiba way jireen marka kolleyba ilaa iyo minutka ugu dambeeya inkastoo maraykanku ay qaylo badan iyo baaqiyo badan ay kasoo yeedhayaan oo ah any time dagaalku inuu dhici karo haddana wadahadalkaa dhex maray ee khadka fogaan aragga ah wuxuu digniin cad ku siiyey madaxweynaha maraykanku haddii uu waddadaa doorto putin oo uu qabsado waddanka ukraine in ay ka dhalan doonto cawaaqib xumo cunaqabatayn daran uu ku saaro oo deg deg ah dhaqaalihiisa iyo bankinka iyo meella aan dhaafi doonin marka awooddan ruushka uu leeyahay xagga dhaqaalaha ay meesha ka bixi doonto digniintaasoo adag buu siiyey oo madaxweynaha maraykanka isagoo weliba afka nato iyo xulafadiisa iyo yurubiyaanka ku hadlaya ayuu taa siiyey waxaad moodaa waxba inaan meel la isla dhigin laakiin labaduba waxay isku raaceen in albaabka wadahadalka uu sii furnaado marka waxaa xusid mudan uun ilaa afar shan casho ka hor madaxweynaha faransiiska ayaa isaguna wuxuu tegey moscow oo la kulmay putin ra-iisul wasaaraha jarmalka marka waxaad moodaysaa yurub lafteeda yurubta galbeed khaasatan in ay meel dhexe wax dhigayaan ay rabaan maraykanka arrintiisan adag inay wax u qiraan oo yidhaahdaan dowladda ruushka arrimahan ay ku hadlayso xaqiiq badan baa ku jirta oo ay meel dhexe isugu soo dhowaato iyaga laftooda arrimahaasay qodayaan maanta ugu dambaysay safiirka ukraine u fadhiya waddanka ingiriiska wuxuu qiray in nato aanu ka tala bixi doono inaanu codsiga iyaga kala soo noqonno oo taasoo nabadgelyadiyadu ay ku jirto inkastoo markii dambe madaxweynaha ukraine uu arrintaa meesha ka saaray marka kolleyba ruuxan badan baa jira oo xagga diblomaasiyadda ah iyo cabsi badan oo waddamada reer galbeedka ah
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraynkan maanta kaga hadalnay cabsida laga qabo in ruushku uu dagaal ku qaado dalka yukrain iyo dadaalladda lagu baajinayo oo labaduba meel sare maraya tayna barnaamij kan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaysta idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno colaadaha soo noqnoqda iyo ammaan darrida soomaaliya ka dhacda ma waxaa sabab oo ah dadka soomaalida oo aan weli heshiinin mise qabyaaladda ayaa ka horraysa mar kasta dibuheshiisiinta dibuheshiisiin dhaba soomaaliya ma ka hirgashay si looga hortago colaadda jirta waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalayaan cabdiraxmaan xuseen cabdow guddoomiyaha xisbiga daldhis iyo khaliif axmed gaabow oo siyaasi ka faalooda arrimaha soomaaliya waxaan ku bilaabayaa khaliif axmed gaabow bismi llahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabb alcaalamiin ugu horran yaasiinow waan idin mahad celinayaa dhammaan siaad ku tihiin bahda v o a intaas kadib haddii aan usoo laabto colaadaha colaadaha runtii soomaaliya dib u heshiisiinna fara badan ayaa soomaaliya laga sameeyey mar iyo laba aan ahayn laakiin waxaa sababtu ay tahay haddiiba aanay jirin dowlad xoog leh oo dembiilayaasha waxa ay mudan yihiin kula dhaqanta waa laga maarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdaan soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay colaa taariikh qabiil ayay leedahay soomaalidu qabiilaad ayay u dagaalami jirtay mar walibana dowladaha intii laga reebo marka laga reebo dowladdii soomaaliya ee maxamed siyaad barruur madaxweynaha ka ah colaaduhu ka horna way jiri jireen kadibna way jiri jireen soomaalidu marka waa dad qabiil laakiin sababaha ay usoo naqanayaan waxaa ka ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dembiilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiida marka sababtu waa midaas dadka soomaalidu ma heshiiyeen oo dib u heshisiin bay u baahan yihin baan rabay inaad meesha geliso mase uma baahna maya soomaaliya waa la heshiiyey soomaaliya waa la heshiiyey dadka soomaaliyeed waa heshiiyeen boqol kiiba boqol waa la heshiiyey laakiin mushkiladda jirtaa waxay tahay dembiilayaal qoryo haysta ayaa dadkii ku dhex jira qolooyin ujeedooyin kale lowna way iska jiraan intuba way jiraan dowlad taag badan leh oo runtii dadka noocaasa waxa ay mudan yihiin marsiidana dalkii weli kama aysan dhalan
cabdiraxmaan xuseen cadow
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin yaasiin iyo v o a waa mahadsantihiin saaxiibkii khaliifna waa salaamayaa waxaan isleehay dagaalada sokeeye ee soomaaliya ka socda laba arin ayaa ugu waaweyn oo gundhigu ah mid waxa weeye waa federaalka ku salaysan yihiin waa qaab federaal oo qolo walba ay doonaysa meel inay xiratay iyadoo hadhow ay siyaasadda ay dalka maaragtay ka soo gasho midda kaleeto waxa weeye maamulada dalka ka jiraho xukunkooda ma baahsana booliiska sii la rabo uma shaqeeyo maaragtay wadanka gacanta dowladaha maamulada kuma wada hayaan maxkamada toosaho cadaalad ho shaqeeyaho ma jiro dib u heshiisiinta la sheegayana waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay-ado iyo dad uun dhaqaalo ku soo qaatay inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matelin lasoo qabto oo holan la isku keeno kadibna un waa la heshiin layira waxaa loo baahaya heshiisinta loo baahaya taas ma waxa weeye waa in ceelasha la tago tuulooyinka la tago ummadda la walaaleeyo soomaalida sax siduu qaliifuu sheegay way dagaalami jirtay berigii horeeto laakiin marka la dagaal jiray waxay ahayd waxaa laisku dagaalami jiray ceelal iyo daaq iyo geel la kala dhacay laisku dagaalami jiray maanta taas hadda soomaaliya inta badan waa ka gudubtay marka waxaad umalaysaa arrimaha dagaalada socda hadda inay siyaasadaysan yihiin taasaana sabab u ah waxaana loo baahan yahay maamuladu arrintaas in cidda dagaalka bilowday oo mar kasta bilaabaysa in dembiga la saaro oo la xiro oo la xakumo laakiin maaragtay inuun intaa wax la malaasiiyo la yiraahdo waa la heshiiyey heshiiskuna uusan gaarin dadkii dadku ka dhintay dadkii dhaawacma uusan gaarin arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata in dhawaalana jirtay loona baahan yahay xal inaga hel khaliif axmed gaabow dib u heshiisiinta soomaaliya in ka badan shan iyo toban goobood oo ama dibadda ama gudaha ayaa lagu kulmay waxaanad ka mid tahay dadka aaminsan in la heshiiyey bal waxa ad arrintaa kaga jawaabaysaa loo baahanya waa mahadsan tahay waxaan uga jawaabayaa yaasiinoo soomaaliya dib u heshiisinna fara badan ayaa laga qabtay shirkii jabuutiya dib u heshiisin lagu sameeyey soomaaliyadii dhaman laysugu keenay colaadihii ka dhacay kii magaalada muqdisho shir weyne oo dib u heshiisiinada ayaa lagu qabtay madaxweynihii geeriyooday cali mahdi maxamed oo hormuud ka ahaa iyo meelo fara badan oo kaleeto waa ku waafaqsanahay walaalkay gudoomiyaha xisbiga aragtida ah in maamuladu ay colaadaha sabab ka yihiin sababteed qofka haddii la dulmiyo oo la dulmiyo uu cadaaladu aado uusan helin wuxuu door bidayaa inuu qabiilkiisii la galo maamulka salka la galo maamulkana uu diido iyo kuwa maamulkaoo doonaya inay dadka xoog ku maamulaan for instance haddii aan kasoo qaado arrinta gedo kaleeto iyo kismaayo oo kaleeto markii laga soo qaado markaad ujeedo ayadaa qabiil iska naqatay maahina marka horeeto dadka shucuubta gedo oo maamulka lagu dulmiyey ayaa waxay sameeyeen inay iska difaacaan maadaama aanay wax u qalma haysanin waxay mudnaayeen aysan haysanin laakiin dalka dib u heshiisiin waa laga sameeyey boqol kiiba boqol waa laga sameeyey laakiin haddii ta waxaan kugu idhi dembiilayaasha hubaysan ee dulmiga geysanaya ee mar walba kee soo kicinaya colaadaha qabiilka ee dowlad awood lahoo ka hor tagta oo aanay jirin iyo garsoor cadaaladaho waxay mudan yihiin marsiya aysan jirin ayaa hadda saldhig u ah inta badan dagaaladu hadda kuma salaysnayaasi sida aragtay ceel biyo laga caba alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaa xad hadda biyihii lagu dagaalami jiray waaba laga roonaaday laakiin musiibadan kaleetaa timid waxaan federal systemka la leeyahay oo dadka lagu dulminayo infacti waxaad arkay siyaasadda markii loo soo degta waxaad arkay nin maamul goboleed madax ka ah oo le heer hebel kursigooda nin kale ku qora waa dhibaatada ugu tirada badanne colaaduhu halkay ka dhashaan halkaas waaye garsoor cadaaladahu qofku la dulmiya oo u dacwoodana aanay jirin dambilihiioo hubaysan oo halkaas taagan yahay ee weliba inta walaalkaa dilo adigana ku leeyaha waa kugu daraya colaaduhu halkaas ayay ka yimaadeen maahayna soomaaliya dib u heshiisiin caama oon mid iyo laba ahayn waa laga sameeyey laakiin inay sidaas ku dhammaato colaadii waxaa hortaagan kuwa aan kuu sheegay gudoomiye cabdiraxmaan marka dib u heshiisiin laga hadlayo xaajo dhab ah oo dadkii dadka matari dhahaayo dhinac walba ah in la keeno weeye laakiin haddii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kama imaanayso see lagu heli karaa dib u heshiisiin adoo la kaashanaya waayo aragnimada khaliif iyo intii horeo la qabtay oo sheegaya horta waxaan rabaa inuu ku laabto dib heshiisiinada la qabtay oo maxamed lagu qabtay ama jibuuti lagu qabtay sax way jiraan laakiin waxaa la rabaa dib heshiisiinta la qabtay go-aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatada ka jirto laakiin haddii xamar inta lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen arrintaasu shirkaasi ku ekay see lagu heli karaa dib heshiisiin dhaba waxaa lagu heli karaa awalan maamuladu inay xoog bannaadaan maamullo ummadda soo doorato dalkan inuu afar dhibic shan iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo federaalkan in go-aan laga gaaro nooca federaalkan qaadanay intan hadda kusoo jirnay ma kusii socon karnaa oo dana ma noogu jirta ma ka tagnaa oo ma ku wareernay oo arrimo u baahan in dooda laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo marka waxaa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso in yani waxaa loo baahan yahay maxkamadaas la dhisaa in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad waxaa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyigeliyo waxaa loo baahan yahay maaragtay oday dhaqanka oo horay dib heshiisiinta uga qayb qaatay oo beeshiisu dagaal ay bilowday ama heshiis inta lagala galay ka baxay waxaa waxaa la rabaa ciqaab la marsiyo yacni qofka dhintay waa inuu wuxuu u dhintay maaragtay ay caddahay wey waa in familkiisi la qancin karo ama diyo uu helo marka arrimahaas oo dhan waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan laakiin dib u heshiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraasi lagu soo qaatay dalkan waxba kusoo kordhimayso ugu dambayntii khaliif axmed gaabow muxuu yahay xalku xalku wuxuu yahay in nidaam xoog lala helo dambilayaasha dhibaatada geysanaya awooda ka hortaga waa in dalka laga sameeyo cabdiraxmaan waa runtiis way mudan tahay in odayaal iyo dadkii waxtarka ahaay ummadda matelayay ay arrintan ka qayb qaataan wixii lagu heshiiyeen ay fuliyeen laakiin dambiluhu taas maba ogolaba odagu awood ma laha odaga hay-ad inta imbawargarayday aragtidiisa fulinaysaa dalka kama jirto odaguna dee nin qoray haystaa waxba kama tari karo waxa xaqiiqada ah waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin dulmi fara badan baa yaasiin wuxuu ka jiraa systemka federaalka waxaa jira wax la yidhaahdo reer galqulooyinkan chineska waxay qabaan dhaqaalaha markay ka hadlaya waxa la yidhahdo mexid economic wax la yidhahay qabaan dhaqaalo iyo siyaasad isku dhafan bay qabaan oo ku nool yihiin haddii siyaasadaha dalka qabiilka iyo siyaasadda isku salaysana haddaynan maamul goboleedyadu ka cadaalad falin in la embower gareeyo hay-adaha dawliga institutional governmentiga ama regional administration ha noqdaano ama national administration ha noqdaano in la embower gareeyo hay-adaha dawliga ooy ugu horeysa garsoorku iyo ciidamada ciidamo quality leh oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin in ay hawshaas u howlgalaan dambiilayaashana la ciribtiro sidaas daraaddeed anugu waxaan qabaa in la taarget gareeyo dambiilayaasha dadka dhibaataynaya nuucuu rabaa ha noqdo qabiilka uu rabaa ha noqdo hay-ado fiican oo ka hortaga ad ayaad umaadsantay kuwaasi waxay ahaayeen khaliif axmed gaabow oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha soomaaliya iyo weliba geeska africa iyo cabdiraxmaan xuseen cadow guddoomiyaha xisbiga daldhis labadood waxay joogaan magaalada nairobi doodii gaalma intaa inoo joogto intaynu mar kale wadanku kulmi doonno haddii ilahay raalli ka noqonsadaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaariyey magaalada nairobi ee dalka kenya halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan
heesta sacdiya iyo codka fanaanka axmed cali cigaal ayaan ku soo gebagabaynaynaa baahinteennii galabta ee laanta af soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ahaa cashi ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo